barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afeemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaali com
war wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afariyo tobanka bisha ogasta sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo tahriibiyay oo haatan ku xaniban dalka masar kadib markii dowladda waddankaasi ay soo saartay sharci mamnuucaya in si sharci darro ah baddooda looga tahriibo magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool magaalada qaahira waxaan imaaday sanadkii hore waxaana ka soo baxay muqdisho waxaan soo maray etoobiya suudaantaan soo galay masaraan imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo waxaan maqlay in baddii ay xihan tahay muqallasiinta carabta aana la xiray ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan meeshaan iska warwareega iska socsocdaa waxaa kaloo aad maqli doontaan xarun lagu daryeelo haweenka xanuunka maskaxda qaba oo laga furay magaalada boosaaso iyo dhallinyaro si tabaruca ula shaqeeya dadka xaruntaasi furtay
xarunta daryeelka dumarka dhimirka leh ee marwo waxaana laga asaasay magaalada booso gudaheeda waa abid oo xaruntii ugu horreysay ee booso laga furo oo lagu xanaaneeyo ama lagu daryeelo haweenka dhimirkala ee ku dhaqan booso gudaheeda haweenkaas waxay ka kooban yihiin kuwo ehel leh iyo kuwa aan ehel lahayn oo ku dayacan derbiyada sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
hoogaga ammaanka ee dalka burkina faso ayaa soo afmeera howlgal ka dhan ah debley hubaysan oo ah haddii rasaas ku furtay makhaayad laga cunteeyay oo ku taalla caasimada dalkaasi rasaastaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeed iyo toban qof halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen ilaa haddana lama sheegeen dhalashada dadka goobtaasi ku waxyeeloobay laba ka mida debleydii jahaadiyiinta ahayd ee weerarka ku soo qaaday hoteelkan oo ku yaalla caasimada wagaduugo islamarkaana hotel turkiga laga leeyahay lana yidhaahdo casiis istanbul ayaa lagu dilay israsaasiintii ciidanka iyo debleydaasi dhex martay ilaa haddana ma cadda tirada weerarka soo qaaday islamarkaana goobtaasi soo weerartay qaar ka mida dadka ayay u suurto gashay inay hoteelka ka cararaan markii weeraryahanadu ay rasaasta fureen balse qaar kale amaba xubno kale ayaa ku xanimay gudaha dhismaha
rag hubaysan oo heebtooda aan la garanayn ayaa waxay toogasho ku dileen toddoba ka tirsanaa rag u gurmada oo weliba soo badbaadiya dadka kadib markii lagu weeraray xaruntooda oo ku taalla magaalada sarmin ee galbeedka gobolka adlib ma jirto ilaa hadda cid sheegta mas-uuliyadda weerarkaasi kooxda xayaad taxriir ashaam oo gacanta ku haysa gobolka adlib ayaa weerarkaasi cambaaraysay kuna tilmaamtay mid foolxun iyadoo ku dhaaratay in ay ugaarsan doonto kuwa ka dambeeyey dadka la dilay ayaa waxa ay ka tirsan yihiin dad si mutadawacnimo ah ugu gurmada dadka inay ka soo saaraan daaraha duma meelaha ay haystaan falaagada
duhurnimo oo cano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu eegno dalka iyo masar dowladda masar ayaa dhowaan soo saartay sharci xakameynaya in badaha dalkaasi ay ka waxaana dadka tahriibaya ee raba inay si sharci darra ah ku galaan waddamada yurub waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mida magafayaasha ama mukhallasiinta dadka tahriibiya sidoo kalena waxaa jira kooxo isku xidhan oo lagu raad joogo tiro soomaali badan oo tahriibaya ayaa in muddo ah ku xaniman dalkaasi kadib markii ay u suurtogeli weyday qorshihii ay u socdeen wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada qaahira muhaajiriinta soomaalida ee dalka masar u yimid inay uga tahriibaan dhinaca dalalka yurub ayaan u suurtagelin sanadkani kadib markii dowladda masar ay ku guulaysatay inay xeebaheeda ay ka joojiso inay ka baxaan doomaha sharci darada ah ee u boqooli jiray dhinaca dalkaasi talyaaniga boqolaal ka mid ah tahriibiyaasha soomaalida ah oo in muddo ah ku sugnaa dalkani oo qaahira soo gaaray aakhirka sanadkii hore ayaa bilaabay inay isaga hulaylaan waddankani sida warbaahinta masar ay xaqiijisay qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ah iyo tahriibyaal ka soo jeeda dalalka bariga afrika iyo dalalka carabta ayaa gaaray dalkaasi libiya si ay uga tahriibaan halka qaar kalena ay u laabteen dalalka ay ka soo jeedaan mid ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ah ee dalka masar u yimid inuu ka tahriibo xeebaha waqooyiga ee waddankani ayaa iiga waramay ujeeddada uu dalkani u yimid iyo dareenkiisa magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool magaalada qaahira waxaan imaaday sanadka hore hadafkaana u imaaday waxay ahayd waxaana kasoo baxay muqdisho waxaan soo maray etoobiya etoobiya waxaan kasoo maray bort suudan suudaantaan soo galay masara imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo ilaa haddana hadafkaan u imaaday wax hadaf ah ma hayo waxaan maqlay in baddii ay xiran tahay waddanka masarna sharcina kuma haysano hadafkaa u imaad waxay ahayd baddaas inaan maro waxaana maqlay in bad ayna jirin muqallasiinta carabta ahna la xiray ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan meeshaana iska warwareega iska socsocdaa wax tala ma hayo waddankeenana ma ku laaban karno waxaan sameynaa kaslaana maadaama dad dhallinyaraa nahana waxaan rajeynaynaa inuu farad kheyr qabiilaha noo furo laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah tahriibiyaasha soomaalida ayaa guddoon ku gaaray inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay ku adkaatay inay ka baxaan dalkani waa sida ay ku warantay gabar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee ku sugan dalkani walaal magacaygu waxa weeye nuuro cabdilaahi maxamed halkan waxaanu u nimid inaanu ka tahriibno arrintii aanu u nimid halkanna wax nooga suurtagalay ma laha halkan waxaanu joognaa annagu muddo ilaa sanad ku dhowaad ah ilaa february ilaa hadda waxayna leeyihiin mar walba baddu way furmaysaa wax furmayana ma laha kadibna waxaanu ogaanay inay wax furmaya aysan jirin iyo wax halkan ka tahriibi doona annagu ma sii joogi karno oo qasadkaanu u nimid ma ahayn inaan halkan joogno duruufta iyadu noo saamixi mayso sidaas daraaddeed annaga oo guruub isugu jira hable iyo inamo waxaanu go-aan ku gaarnay inaan dalkayagii hooyo dib ugu laabno waxaa kaloo jirta dhibaatada annagan haysta nala wadaaga dowladda suudan yemen syriya ciraaq iyo etoobiya dowladda masar ayaa ciidan badan dhigtay magaalooyinka xeebaha ku yaala sida eleskandariya kuwaasoo horay muhaajiriinta ay uga bixi jireen haddaba cabdilaahi macalin xuseen oo ka faalooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa keenay in gebi ahaan dalka masar sanadkani laga joojiyo doonyaha sharci darada ahi ee aadi jiray dhinaca dalalka reer yuruba qulqulkii faraha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyey ka qulqulayeen ama ay ka hayaamayeen dadka waddankan masar islamarkaasina ay mariinka ka dhigteen waxaa hakadka geliyey inta badan midowda yurub ayaa waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u fara badan malaayiin lacaga ayay ku bixiyeen isla markaasina qaar ka mida mas-uuliyiinta wadamada jarmalku sanadkan ugu dambeeyey waxa ay soo booqdeen wadankan sanadkii hadda ugu dambeeyey iyo bilowgii sanadkanba waxay soo booqdeen dalka masar si ay macnaha waxa weyaan dowladdan wadankan ay go-aan ugala gaaraan dadka muhaajiriinta ee wadankan ka qulqulayo in ay hakiyaan oo ay yareeyaan marka midowda yurub gacan weyn buu ka geystay hakinta sanadkan hadda ugu dambeeyey dadkii ka qulqulayey ka hayaamayay waddankan masar islamarkaasina u gudbayey wadamada yurub saxnoone dhinaca kale dowladda masar go-aan waxay ku gaartay kadib markii booqasho fara badan iyo hadallo fara badan ay kaga yimaadeen iyadoo sumcadeeda ilaashanayso waxay samaysay horta marka ugu horreysa waxay samaysay bedel fara badan oo xagga ciidamada badda oo looga shaki qabay xataa in macnaha muhaajiriintan ay qayb ku ahaayeen way bedeshay baarlamaanka iyo xubnaha ugu sarreeya kaabinetka dowladduna waxa ay go-aan ku gaareen in macnaha tutaliba ay joojiyaan dadka ka baxaya maduumaha dadka taxriibiya halkan ka baxayo ayadoo markaasi dowladdu waxyaalo fara badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay in rag fara badan oo dadkan dadka dhoofiya dadka dadka taxriibiya ay xirtay qaarkood ay ku xirtay ku xukuntay ilaa iyo labaatan sano iyo lacaga ganaaxa qaar afar iyo labaatan sano ay ku xukuntay arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan soomaali ah iyo muhaajiriin kale oo ka soo jeeda dalalka ethoobiya eritariya siiriya ciraaq iyo yeman ay ku sugan yihiin dalka masar kuwaasoo u yimid inay uga gudbaan dhinaca dalkaasi talyaaniga labadii sano ee ugu dambeysay inta la ogyahay in ka badan afar boqol oo qof oo muhaajiriin ah oo soomaali u badan ayaa ku geeriyooday xeebaha masar kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen xuseen saxnuuni v o a qahira
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington magaalada boosaaso ayaa waxaa laga furay xarun lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka maskaxda oo la sheegay inaanay markii hore jirin meel la geeyo si ay u helaan daawo iyo daryeelka ay u baahan yihiin wariyahena v o a yuusuf maxamed yuusuf ayaa waxa uu wareystay cawil malable oo iyadu ka mid a howlwadeenada xarunta oo loo bixiyey marow oo ka mid ah howlwadeenada
xarunta daryeelka dumarka dhimirka alle ee marwo waxaana laga asaasay magaalada booso gudaheeda waa abid waa xaruntii ugu horeysay ee booso laga furo oo lagu xanaaneeyo ama lagu daryeelo haweenka dhimirkala ee ku dhaqan booso gudaheeda sidoo kale haweenkaas waxay ka kooban yihiin kuwo ehel leh iyo kuwa aan ehel lahayn oo ku dayacan derbiyada wixii ehel leh ehelkood baa noo keenaa waxaan ehel lahayna waa ururinaa annagoo la kaashanayna dadka muxsiniinta ah iyo dowladda hoose iyo gobolka cawil waa mahadsan tahay dad badan baa isweydiinaya in qof waalan la qabto la kaxeeyo meel la geeyo la xanaaneeyo bal waxaan oga warantaa arrintaas walaal waa waa sax waa arrin culus oo miisaankeeda leh laakiin qof kasta oo ama ha qofka qof kasta oo bini aadan ah oo ilaahay abuuray ama ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanaado wuxuu u baahan yahay ikraam in la karaameeyo annaga qasadka aan leenahay waxaa weeye haweenku way ka nugul yihiin ragga tacadiyo badan iyo dhibaatooyin badan baa maxaa ahaydi baa ku dhaca xilliyada ay ku sugan yihiin suuqyada iyo derbiyada magaalada raggana dhibaatooyin fara badan bay uga nugul yihiin uga jilicsan yihiin taas ayaa waxay keentay inaan inaan inaan inaan diyaarino oo aan samayno meel lagu xanaaneeyo dumarkaasi si ay uga badbaadaan tacadiyada faraha badan iyo dhibaatooyinka faraha badan taasna allah waa noo suurtageliyey maxaa ahay qofka bini aadamka subxana wataala waaramisida waar ha ka haro waxaan ugu talagalnay qof kastoo bini aadana ilaahay abuuray bulshada inuu wax kusoo kordhiyo oo dadka qofka xanuunsan loo geynayo ama shaqaalaha ahaadaan ama dad kale xanuunsan ha ahaadaane dee dhibaatooyin fara badan buu buu kala kulmayaa isagana ay kala kulmayaan marka insha allah waxaaso dhan waa u dulqaadanaa iyagana waa isfahansiinaa dadka xanuunsan inay wada noolaadaan oo walaaloobaan oo bahoobaan dadka shaqaalahana waa ka dhaadhicinaa inay maarata dadkaas u dulqaataan oo xanaaneeyaan oo maaragtay waayahay cawil malable maxaa tacadi oo aragteen oo dadka waalan loo geysanayo waa garan kartaa oo haweeney dee magaalada gudaheeda ku dayacan oo dhimirla oo magaranaysa meeli ka hoyata aan lahayn oo cid magaranaysa ilaalinaysa aan lahayn inta wax magaratada ah inay dhibaataynayso kaaga ma jiro maxaa ahaydi waa wax bulshada dhexdeeda mar walba ka dhexdhaca maxaa ahaydi hadda ka hor waxaa naloo keenay gabar sidii loo dilaayey oo suuqa ay ugu dayacnayd oo saddex sana magaalada gudaheeda ku waalayd oo jirkeedii isbedelay sidii loo loo garaacayay ama loo dhagax tuuraayey maxaa ahaydi xitaa sida waxaa naloo sheegay intaan haynay xitaa nin xarunta ugu yimi inuu xitaa uu sanada iyo sanad ka badan uu guri ku haystay iyadoo xanuunsan u silsiladaysnayd oo naag ay u ahayd dhibaatooyinkaasi kuloo fara badan ayaa maxaa ahayd lasoo gudboonaada haweenka dee dhimir kale oo magaalada gudaheeda ku dayacan sababto tahay ragga badanaa wax magaradka ah oo dhan baa waxay rabaan inay dhibaateeyaan oo magaranaysaa ay maxaa ahayde nafteeda ay waxyeelayaan imise qof oo hadda dumar ah baa xarunta ku haysaan ilaa iyo hadda waxaan ku wadnaa anagu waa iska oon dadaal iyo dulqaad ma garanaysaa annaga xagga annaga ka imaanaya maxaa xarunta ilaa hadda waxaa bogsooday oo ilaahay caafiyey maxaa ahayd dumar gaaraya sagaal iyo toban hore bukaano u ahaa ama oo waalaa oo ama qaybin ay ehel lahayd oo ehelkooda noo keeneen iyagoo ku dhib qaba oo ku rafaadsan oo nolosha bay raadiyaan ma iyagay daryeelaan aad aada ugu dhib banaayeen annaguna markaas ma garanaysaa aan ka haynay intii ay bogsanayeen sidoo kale waxaa jiray haweenkaas kuwa aan de aan ehel lahayn oo kuwa naloo keenayo badan ama kabacdi marka aanu helay ehelkoodii qaraabadoodii aan ka helay maxaa ahayde macluumaad aan ka helay aan la xiriirnay haddana waxaa ku sugan xarunta gudaheeda toban bukaan baa ku sugan oo u baahan dee xanaano kala duwan magaranaysa ay helaan meel ay ku nastaan oo lagu xanaaneeyo oo magaranaysaa dhibaatooyinka faraha badan oo maarata la kulmayaan ay kaga ay kaga ay kaga nastaan oo ay kaga nabadgalaan ama dadkaas ehel ha lahaadaan ama yaysan ehel lahaan dad badan baa jira oo ehella oo guryaha dhexdooda ku dhibanaa oo ku silsiladaysnaa oo sidii maxaabiista qolo lagu xirnaa oo daaqadaha cunto laga siinayay oo markiina loo keena anagu aan qafiladii iyo silsiladii aan ka jebinay haddana bulshada dhexdeeda caadi ugu nool ama ay ka mid yihiin kuwa hore u baxay oo caafimaada bay ka mid ahaayeen laakiin dadkoodu aysanaysan garawsanayn markii ay keenayeen qofkana caafimaadaya ama qofkana caad u dhaqmaaya ama dadkana ama qofkana silsilad laga furi karaa aysan fahansanayn oo aysan garanaysa
kaasina wuxuu ahaa cawil malable oo ka mid ah howlwadeennada xarunta marwo oo lagu daryeelo haweenka qaba xanuunka maskaxda oo laga furay magaalada boosaaso waxaanu u warramayey waryaheena v o a yuusuf maxamed yuusuf waa hagaaga dhegaystayaal waxaynu weli ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haddaynu haatana jallicno dhinacii kaalmaha heesaa waa hibe maxamed iyo weliba heestii sheekadu kow iyo kun habeed mid socotaa
I don't know why.
sheekadu makuuba iyo midkuun habeen socotaa waxaa heestaasi ku luqeynaysay fanaanada hibanuur ah halkaad weli nagala socotaana waa washington haatan kusoo dhowaada ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabnay ciyaartii el classico ayaa xalay ka dhacday garoonka camnu ee kooxda barcelona ee dalka sbain ciyaartaasi ayaa waxaa saddex gool iyo gool ku adkaaday naadiga real madrid oo mati ahayd waxaana goolkii hore kooxda real madrid ay heshay uu ahaa mid uu daqiiqadii kontonaad ee ciyaarta iska dhaliyey daafaca kooxda barcelona jerar bike hase yeeshee daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad ee ciyaarta ayaa waxaa soo barbareeyey ciyaaryahan leonal messi oo gool rigooro ah u dhaliyey kooxda barcelona si kastaba naadiga real madrid ayaa heshay laba gool oo kale oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan cristiano ronaldo iyo marco asensio ronaldo ayaa ciyaartaasi markii uu gool ka dhaliyey kadib laba daqiiqo waxaa la siiyey calaamadda casaanka ah oo garoonka ayaa laga saaray dhinaca kalena ee horyaalka brimer liga dalka ingiriiska ayaa toddobaadkan dib u bilaabmay ciyaarihii shalay dhacana kooxda manchester united ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga westerham united kooxda newcastle unitedna waxa ay martigelisay naadiga tottenham hase yeeshee waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba ciyaarihii dhacay toddobaadkan waxaa sidoo kale ka mid ahaa ciyaaro ka tirsan horyaalka dalka faransiiska ee liigan loo yaqaano ciyaaryahan neymar ayaa kulankiisii ugu horreeyey u saftay kooxda baris san jerman oo u safartay naadiga gwangam waxaana kaga soo adkaaday saddex gool iyo waxba neymar ayaa dhaliyey mid ka mida goolasha islamarkaana caawiyey mid kale kooxda monaco oo horyaalka difaacanaysana waxa ay afar gool iyo gool kaga adkaatay kooxda dion oo ay u safartay naadiga liil oo aaday kooxda strasburg ayaa waxaa looga soo adkaaday saddex gool iyo waxba sidoo kale waxaa shalay dhacay laba kulan oo ka tirsan kooba itaaliya genoa oo martigelisay naadiga kazena waxay kaga adkaatay laba gool iyo gool verona iyo abelino oo kulmana saddex gool iyo gool waxaa ku adkaatay kooxda helas verona ugu dambayntiina ciyaaryahan diego costa ayaa ku eedeeyey kooxda chelseah in ay ula dhaqmayso sida inuu yahay dembiile oo kale ciyaaryahankan oo waraysi siiya wargeeska daily mail ayaa waxa uu sheegay in kooxdu ay u sheegtay inuu tababarka la qaato ciyaartooyda da'da yar islamarkaana uu ku gacan siray waxa uu sheegay in toddobaad kasta ganaax lacageed la saaro islamarkaana uu diyaar u yahay ganaaxaasi intii uu kala safan lahaa ciyaartooyda da'da yar ciyaaryahankan ayaa waxaa isku dhaceen tababaraha kooxda chelsea antonio conte oo intii lagu guda jiray fasaxii ciyaareed u diray fariin qoraal ah una sheegay inaanu ku jirin qorshaha kooxdiisa ciyaaryahan diego koostaha ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda chelsea hase yeeshee waxaa iminka muuqata inuu soo gebagaboobay mustaqbalkiisa kooxdaasi waxaana uu sugayaa in kooxdu ay iibiso xubintii cayaarahana waa naga intaas
xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh dhegeystayaal haddayna taasi kaga soo gudubno weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinka imanaysa washington welina waxaynu ku guda jirnaa amaba gebagabadaysii maraynaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna haddaynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha mar kale iyo weliba maxamed cira iyo heestii rio
waa hagaaga dhegaystayaal waa codkii dabacsanaaya fanaanka maxamed cira iyo weliba heestii riya waxaana gebagabowtaa idaacaddaeeda doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ay si wada jira halkan idii ka soo tabinayeen ibraahim xasan daanduraya aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intiinu idaacaddaeeda in idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doona waxaanu idu leenahay sidaa iyo ammaano allah